habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington dagaalkii koobaad ee adduunku ka qayb qaatay isagoo nin yara neefiga ciidamada badda ayuu kasoo mid ahaa marka nin wuxuu ahaa dhinaca markaad ka eegto taariikhda dhinaca gobolkaasi u janjeeda
waa isniin bisha diseembar sanadka ka waana soddon bishu waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee mitrband iyo boggeena v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida madaxweynihii hore ee maraykanka jimi carter oo shalay geeriyooday isagoo da'diisu tahay boqol jir
taa macnaheedu maahin xisbiga dimuqraadiga in toddobadooda lagaga adkaaday meelo badan oo ka mida gobolladaas ka mida sida gobolka arizona in senatarkii dimuqraadiga ee ka tartamaya cod badan buu ku soo baxay in waxaa ka mida senatarkii wisconsin tartamaysay way soo baxday marka lama odhan karo gobolladaas dimuqraadiga waa lagaga adkaaday laakiin waxaa laga adkaaday waxay ahayd murashaxa kamaala heris baa lagaga adkaaday gobolladaas
codkaasina wuxuu qayb ka yahay dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay dunida sanadkan sii dhammaanaya ee dabcan qodobo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada madaxweynihii hore ee maraykanka jimi carter oo ahaa beereley lowska iyo barasaabkii gobolka georgia ka hor inta uusan madaxweyne noqon ayaa dhintay isagoo boqol jir ah markii carter loo dhaariyey xafiiska madaxweynaha maraykanka bishii janaayo labaatankeedii sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii wuxuu ballan qaaday dowlad la mida sida dadkeeda waxa uu madax ka ahaa afar sano oo qas ah sicir barar sii kordhaya iyo shaqola-aan sii badatay taasoo halakaysay mudnaantii gudaha ee maamulkiisa wuxuuna guulo ka gaaray siyaasadda arrimaha dibadda isagoo heshiis nabadeed dhex dhigay dalalka masar iyo israel iyo weliba heshiiskii kanaalka banama si kasta ha ahaatee qalaalaasiyaha lahaystayaasha ee iiraan ayaa u badnaa sannadihii u dambeeyey ee aqalka had waxayna taasi gacan ka geysatay guuldaradii doorashadii guud ee kii laakiin carter wuxuu jeclaystay inuu yidhaahdo dhammaadka madaxweynenimadiisa kii inay u ahayd bilowga nolol cusub isaga oo u socdaalaya adduunka lana dagaalamaya cudurrada abuurista rajada iyo weliba isagoo raadinaya nabadda wuxuu madax ka ahaa xarunta carter center wuxuuna isaga iyo kooxdiisa ay u safreen in ka badan siddeetan waddan iyagoo kormeeraya doorashooyinka ka dhacayay wadamadaasi islamarkaana dhexdhexaadinayay khilaafaadka caalamka iyo weliba isagoo la dagaalamaya dhinaca kale cudurrada noloshiisii firfircooneed ee aqalka cad kadib waxay aakhirkii keentay abaalmarinta nabadda ee nobel biis inuu qaato sanadkii dadka ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay koonfurta dalka ethoobiya ayaa waxay kor u dhaaftay toddobaatan iyo kow qof sida uu sheegay sarkaal ka tirsan booliiska oo markaasi deegaankaasi qoraal facebooka ay soo dhigeen gelinkii dambe ee axadda agaasimaha ka hortaga iyo xakamaynta taraafikada booliiska gobolka sidaame ayaa sheegay in lixdan iyo sideed ragga iyo saddex dumara la ogyahay in ay ku dhinteen shilkan ilaa iyo hadda isagoo soo xiganaya kormeeraha guud daniel sankura guddiga booliisku waxay sheegeen in shilkan uu dhacay abbaaro shantii iyo barkii galabnimo ee xilliga waddankaasi kadib markii gaariga uu waddada ka dhacay islamarkaana uu galay webiga qoraalka ayaa intaasi ku daray in laba qof oo kale ay soo gaareen dhaawacyo culus oo dhinaca jirka ah laakiin ma aysan faahfaahin macluumaad dheeraada oo ku saabsan tirada rakaabka la socday gaariga marka uu shilka galay shilkan ayaa ka dhacay gobolka sidaama oo qiyaastii saddex boqoloo kilomitir koonfur ka xigta caasimadda adisababa ee aagga bari sawiro mugdi la geliyay oo xafiiska caafimaadka uu soo bandhigay ayaa mar sii horreysay muujinaya dad aad u fara badan oo ku hareeraysan baabuurka oo qayb biyaha ay ku dhex jireen iyadoo qaar badan oo ka midana ay u muuqdeen kuwa isku dayaaya inay gacan ka geystaan sidii looga soo saari lahaa gaariga biyaha halkaad nagala socotaana waa v o a washington sidaad warkeennaba ku maqlayseen waxaa shalay galab geeriyooday madaxweynihii maraykanka ee hore jimmy carter madaxweyne carter wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee maraykan ee da-diisu ay gaarto boqol sano warka geerida madaxweyne carter oo xalay ilaa maanta saxaafadda adduunka wararkooda xagga hore kaga jira ayaa wariyaha v o eda nuur xasan nuur buqaari wuxuu ka waraystay madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yebrow waxaana nuur ugu horeyn u weydiiyey bal inuu taariikh kooban ka baxsho madaxweyne jimmy carter inta uu ka xasuusto
mahadsaned nuurow jimmy carter waxa uu ahaa madaxweynihii malaha ugu da-weynaa ee maraykanka soo maray waxa uu dhashay oktoobar koodeedii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo labaatankii waxaana ku dhashay gobolka georgia oo gobol inta badan muxaafidnimada raacsan oo dadkeeduna ay muxaafidin yihiin reer beereley ah aabihii wuxuu ahaa oday beeraleya oo looska iibsha ama beera hooyadiina waxay ahayd islaan neersa waagaasi aad uma hormarsaneen dalku xataa gurigooda biyo caadiya oo tubooyinka ay soo qaadaan ma lahayn ilaa uu da-da sagaal jir uu ka gaaro dagaalkii koobaad ee adduunka qayb qaatay isagoo nin yara neviga ciidamada badda ayuu kasoo mid ahaa marka nin waxuu ahaa dhinaca markaad ka eegto taariikhda dhinaca gobolkaasi u janjeeda laakiin haddana inkastoo gobolkaasi georgia oo lagu yaqaano muxaafidnimada uu kasoo jeeday haddana wuxuu ka mid ahaa madaxweyneyaasha kasoo baxay dhinacaasee dimaca xisbiga dimuqraadiga ku tartamay ee ku guuleystay dhinaca siyaasadda markii laga eego waxa uu ku caansanaa inuu ahaa nin naxariis badan in markano waxa uu doonayo iyo taariikhiyan waxa himiladiisu tahayna aan marnaba gefin oo laakiin lagu yaqaanay inuu ahaa nin dulqaad badan taariikhda markii uu ka degay madaxweynimada kadibna sumcadiisii ay ku weynaatay waxtarkii uu caalamka ka geystay waxaa intaasi u sii raacda inuu ahaa nin xagga qoyska aada ugu wanaagsan rosalin carter xaaskiisa waxa ay isqabeen muddo toddoba iyo toddobaatan sannadood waxyaabo badan oo xagga caafimaadka ah markii laga eego aabihii iyo walaalihii oo dhan waxay dhinteen kontameeye iyo ka ugu badan lixdan iyo xoogaha ayuu garay saasoo tahay isagu boqolkaa sano iyuu gaaray isagoo beri dhoweyd uun ka badbaaday kansarka madaxa dadka ka gala marka taariikh aan caadi ahayn buu leeyaha oo dhinacaasa cabdiraxmaan qof noocee ah ayuu ahaa madaxweyne carter maxaase lagu xasuusan doonaa
nuurow ma yaro waxyaabaha lagu xasuusto jimmy carter waxa uu de wadanka kasoo noqday madaxweyne toddobiyo toddobaatankii ilaa iyo koob iyo sideetankii kadib markii doorashadii sideetankii uu ka badiyey isaga ronald reagan laakiin intii uu joogay waxyaabo oo loo tirin kara inay ku liitay way jiraan iyo kuwa ma arkanoo loo tirin kara inuu magac iyo sumcad ku yeeshay intaba haddaan ku hormaro kuwa loo tirinayo inuu ku liitay waxa ugu weynaa baan isleeyahay in novembar afarteedii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii markii ayatullihii iiraan uu riday boqorkii waddankaasi ka talin jiray maxamed raza bahlavi ee ay qabsadeen labiyo kontonka maraykanka ah ay maxbuuska ka dhigteen oo ay halkaa ku hayeen muddo sanad ka badan oo markii dambe inkastoo isagu guddidii ka shaqeysay soo deyntooda maraykankaasi waxaa ka shaqeeyey oo uu isagu abaabulay haddana nasiib darre u noqotay inaan la soo dayin intuu isagu xafiiska joogay oo la soo daayay markii uu xafiiska ka tegey ee reegan waddanka uu madaxweynaha ka noqday kadib taasna ay keentay in loo xisaabiyo oo abaalgudkeedii loo tiriyo ronald reagan marka taasi uu jug weyn bay ku ahayd arrinka labaadoon isleeyahay way liiday waxaa ka mid ah dalka oo sicir barar weyn uu ka jiray waagii uu joogay shaqala-aan baahsan baa jirtay aqalada iibsigooda oo dadku ay la tacaali waayeen oo percentiska dadka la saaro ay cirka isku shareertay oo taasina inkastoo dadka qaar ay leeyihiin waxa ay salka ku haysaa fadeexaddii watargeeda isaga ka horreysay haddana nasiib darre isagoo ahayd waa iyadii uu joogay uu kasoo kaban kari waayey dhibaato weyn oo maalkanoo aad iyo aad looga sheekeeyo oo loo tiriyo inay isaga waqtigiisa dhacday ayay taasna ka mid ahayd laakiin dhinaca kale haddaan soo qaadano waxyaabihii uu lagu xasuusanayo ee magacayo sumcadda uu kaartar ku yeeshay waxaa ka mid a heshiiskii loo yaqaanay camp david ee uu isku keenay masaarida iyo israailiyiinta madaxdoodii waayo waagaasi waa tii carabaha dagaalo badan ay la dhex gashay israa'iil wadanka masarna wuxuu ahaa ilaa haddana weli uu yahay wadanka carabta ugu badan malaha ugu ciidanka weyn oo ay israa'iil aada iskaga foojigneed taas ayaa marka waxaa keentay in uu u yeero kaartar labadii nin ee kala hogaaminaya dalalkaasi madaxweynihii waagaas joogay masar anwar saadaat iyo prime ministerkii ama ra-iisul wasaarihii dalka israel waagaas ay lahaayeen manahim began oo uu isku keenay meeshan loo yaqaano camp david ee dureedka maryland tan salka ku haysa meeshan hadda aan joogno oo uu heshiiskaasi dhex dhigay taasoo runtii keentay waxaan hore loo arag sawiradii iyo muuqaaladii berigaas laga qaaday isagoo u dhexeeya manahim beegay yani anwar saadaad oo gacmaha is haysta nabadii ay dhalisay waxay ahayd wax markan aan horey loo arkin oo keentay dhalisayna in xataa anwar saadaad uu noqdo ninkii ugu horreeya carbeed ee ee taga israel oo booqdo marka taa waa loo tirinayaa oo xoogaa xasilooni badan ayaa ka timid qodobka labaadan ku dari karo iyadana oo aan isleeyahay waa loo xisaabiya waxay ahayd arrimihii markii uu madaxweynimada ka degay howlihii xagga xuquuqda aadamaha ee uu qabtay oo ugu gacan fidinaya dadka liita meel walba uu gacanta ku siinayay taasoo dhalisay in uu helo bilada nobel priceka loo yaqaano abaalgudka weyn labadii kun iyo labadii lagu siiyo marka taariikhahaas isku jirkaana wuu lahaa
kaas waxau ahaa cabdiraxmaan yebrow madaxa laantaafka soomaaliga ee v o a nuur xasan nuur ayuu u waramayay halkaad nagala socotaana waa v o a washington wasaaradda ciyaaraha puntland ayaa dib ugu fasaxday gabdhaha inay ka qayb galaan ciyaarta finalka ee gobolada puntland oo kow iyo soddonka bisha ay isaga hor imaanayaan nugaal iyo gobolka bari warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa garowe nooga soo diray wariyaha v o eda nuux muuse birjaab
wasaaradda ciyaaraha puntland oo dhowaan soo saartay amar ay kaga mamnuucayaan garoonka gaar ahaan ciyaarta finaalka inay dumarka ka qayb galaan ayaa dib u fasaxday kadib amar madaxweyne oo lagu buriyey go-aankii wasaaradda go-aanka wasaaradda ay horey usoo saartay ayaa ku sheegtay in dumarka ay qayb ka noqdeen rabshadaha ka dhacaya garoonka intii ay socdeen ciyaaraha tallaabadaasna ay uga hortegayaan amni darro maadaama ciyaarta finaalka ay isku arkayaan laba gobol oo caasimaddu ay ka mid tahay dumar badan ayaa ka horyimid go-aanka wasaaradda kuwaasoo ku tilmaamay arrin ka hor imaanaysa dastuurka iyo xuquuqda shacabka xalimo cali biyood waxa ay ka mid tahay dumar badan oo ka horyimid go-aanka wasaaradda siirada go-aankaa ka noqo ciddii dembiilaha waa dembiile ciddii sharafsanna waa sharafsan tahay gab wareegtada waxaan leeyahay ka noqo ha inoo bilaabinina ha inoo bilaabinina ha inoo bilaabinina colaad iyo nacayb iyo dhibaato iyo inaynu kabaha iskaga istaagno iyo inaan kabaha iskaga istaagin aan is ixtiraamno hooyada ugu weyn baanahay puntland qof dhifa maanta iga weyn ma filayo dhallinyarada ha ka xanaajinina gobollada cadaawada ha isu gelinina markaad tidhahdaan garoonka geli maysaan dee guryaha yay aadin ha tusinina kooxaha ha istusina dhallinyarada ha istusinina ha ka shaqaynina idinku fowdo boosaaso iyo garowe waa isku mid boosaaso iyo garowe waa isku mid garowga qofka degan baa boosaaso degan dhallinyaradu colaad boosaaso ma hayso gobolla colaad uma hayso idinku ha ka shaqaynina colaad iyo dhibaato oo ha isu dhiibinina go-aanka ha laga noqdo baan leeyahay ha laga noqdaan leeyahay ha laga noqdaan leeyahay ha laga noqdaan leeyahay haddaan laga noqonna hadda kollayo kollay wasaaraddu iyadaa taqaana meeshay dantay leedahay waxay ku daweynayso hay-adda xuquuqul insaanka puntland ayaa iyadana ka hor timid go-aanka wasaaradda guddoomiyaha xafiiska xuquuqul insaanka puntland siciid cabdimuumin oo qoraal ka soo saaray arrintaas ayaa kaga hor yimid go-aanka wasaaradda ciyaaraha ay kaga mamnuucday dumarka inay garoonka yimaadaan wasiiradda ciyaaraha puntland hodan siciid oo saxaafadda la hadashay ayaa sheegtay inay dib u fasaxday ka qaybgalka dumarka ee ciyaaraha waxayna ugu baaqday haweenka inay amniga ka shaqeeyaan kana hortagaan shaqaaqooyinka arrintii ahayd gabdhaha in garoonka aan ka mamnuucnay maalintii shala ahayd maalinta finaalka inaysa iman waxaan rabnaa inaan si ofishiyaala u sheegno arrintaas in amar madaxweyne lagaga laabtay madaxweynaha dowladda puntland oo mar labaad gabdhaha ee garoonka u fasaxay maalintaasna ay kasoo qaybgeli doonaan ayagana aan leenahay dowladdu mas-uuliyaddu waxay ka saaran tahay amniga iyo badqabka iyo nolosha qofka bili-aadanka ah garoonkaas ciidamada amnigu waxay qabaan inaan xabad la ridin oo dhibaata dhicin oo qof muwaadin oo halkaas soo galay aysan dhibaato soo gaarin waxaan rabnaa gabdhuhu iyagu inay nafsadooda ilaaliyaan oo ciidamada la shaqeeyaan oo isdilka iyo dhibaatada iyo ayagu culayska isku hayaan ay iska daayaan gabdho dhagax tuuraya magaalada isbaaxsanaya ayagu isdhibaataynaya waa culays aada u weyn marka waxaan ka codsanaynaa inay nagu ixtiraamaan nagula shaqeeyaan wixii amni ah waxaanu deenayaa taliska booliiska oo run ahaantii ka hadli doona fariintaasna diray horena u diri jiray maantana amniga garoonka iyo sida loo maamulayo iyo meelaha ay laga soo galayo ayagaa dadka la wadaagi doona keliya waxaa ugu baaqaynaa gabdhuhu inay ayagu nafsadooda iyo amnigooda iyo caafimaadkooda iyo badqabkooda ay isnabadgeliyaan daarankan gabdhaha u diraya waxaa weeye inay gabdhuhu anshaxana ilaaliyaan amnigana ay qayb ka noqdaan aysan xasiloori darrada aysan qayb ka noqon annagana ma aqbalayno aniga haddii aan qof dumara ahay oo wasaaradda mas-uulka ahay run ahaantii culays bay igu tahay gabar dhibaato faraha kula jirta inaan daawado oo sii daayo tani intii ay socdeen ciyaaraha gobollada puntland waxaa ka qaybgelayay dadweyne aada u fara badan waxaana intii ay socdeen ciyaaraha la tilmaamayey in dumarka ay ahaayeen bulshadii ugu badnayd ee muujinaya taageerada kooxihii ciyaarayey ee ka kala socday gobollada waxaana muuqanaysay rabshado xilliyada qaar dhacayay kuwaasoo lagu eedeeyey inay dumarku qayb ka ahaayeen nuux muuse birjeeb v o a garowe
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamij gaara oo aanu ku eegayno dhacdooyinkii ugu waaweynaa caalamka ka dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaa soo jeedinaya noona soo diyaariya casho ibraahin aadan caayi shucuud iyo xuseen barre aadan
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamij gaar ah oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii sanadka ka dhacay caalamka dhacdooyinka ka dhacay caalamka sanadkan sii dhammaanaya ka oo aan hal barnaamij lagu soo koobi karin ayaa waxaan si gaara barnaamijkan ugu eegaynaa dhacdooyinkii ugu weynaa ee ka dhacay qaybo ka mida yurub maraykanka afrika iyo bariga dhexe sanadkan waxaa dunida ka dhacay isbedelo waaweyn waxaana ka mid ahaa guusha mucaaridka suuriya oo xilka ka qaaday madaxweyne bashaar al asad dagaalka suuriya oo socday ku dhowaad afar iyo toban sano ayaa mar keliya dabayaaqadii bishii hore ee nofembar waxaa si xawli ah u xoogeystay weerarada jabhadda mucaaradka iyaga oo toddobaiyo labaatankii nofembar qabsaday magaalada weyn ee xalab kadibna qabsaday caasimadda dimashik sideedii bishan disembar haddaba sidee ayuu ku dhacay isbeddelkii suuriya yaase ka dambeeyey waxaa arrintaasi sharaxay doctor xasan al basri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda al axqaaf isbeddelka ka dhacay dalka siiriya waxaan isleeyahay waxaa jirta xiriir ka dhexeeya dalka siiriya iyo turkida oo dhinaca siyaasadda dhinaca bolotiga dhinaca lojistiga iyo dhinaca dhaqankaba xiriiradaas oo markaa ay wadaagaan turkida iyo siryaanka ayaa waxay ku keentay turkida inay faragelin toos ah ay ku yeelatay gudaha dalka siiriya waayo xisbiga b k k oo ay kurdhidu hogaamiyaan ayaa damcay inuu gudaha siiriya ka dhiso dowlad xoog leh markaa mucaarad ku ah dalka turkiga amniga qowmiga turkiga iyo qaxootigan faraha badan ee siryaanka ee gudaha ku jira ee turkida mararka qaar baa doorashadii ordogan qiilqiil geliyey qodobadaas ayagoo xoorinaya turkidu ay xorinayaan ayay waxay bilaabeen inay daadihiyaan islamarkaana ay tababar u furaan kooxihii mucaaradka ahaa dalka siiriya ee bashaar ka soo horjeeday waxayna mideeyeen kelmaddii kooxahaas oo inta badanna kooxaha xag jir ah ayaa bannaanka loo remove gareeyey ugu dambeyn axmed sharic oo systemkan hogaaminaya ayay heshiis la galeen waxayna ka dhiseen in ay kala hadlaan ruushka inuusan hawada ka weerarin marka ay dimashik iyo xalab galayaan iyo xamaa sidaasna way ku qanciyeen ruushka ruushkana waxaa loo damaaran qaaday in xarumihiisa aan la weerarayn iyo islamarkaana qof dabarelif u ah sida warkay u dhigeen oo maraykanka oo ah camiil inaan laga dhisi doonin dimashik sidaasna waxaa qadka uga baxay si otomaatiga ee awooddii iiraan iyo taageerada iiraan oo ayadana ee, bashaar asad garabkiisii ka baxeen xaaladdu marka sidaas ay marayso ayay si fudud ku qabsadeen ciidankii shaam ee, t- ee, dimashik guud ahaanna waxaa muuqanaysaa in qaab dimuqraadiyeed oo wejigan turkida igu tababareen nimankan taxriir inay la soo baxeen niman madani ah oo marka aan xisbigii la qaacida iyo midna aan la kulahayn arrimahaas ayaa is- oo isbiirsaday ayaa keenay in turkidu ay noqdaan daraf eh, si maskaxaysan oo cilmiyeysan ah, oo saameyn xoog leh gacanta ugu hayo arrimaha eh, syria hadda markaa socda darafka labaad eh, laba qayb waaye waa darafka ruushka iyo xisbullaahi iyo iiraan oo muuqata in ay ku fashilmeen maamulkii inay gacanta ku sii hayaan ama ay taageera u sii muujiyaan waxaa iyagana la mid ah oo markaa walwalka siyaadaha dareemaya israa'iil oo markaa uu fahamtay in ay la soo darseen eh, ururo xag jir ah oo markaa bashaar ayaaba inoo roonaa xaaladdu marayso halkaa markay marayso maraykanka iyo reer galbeedku nowcan maa isfahamkii dhex maray ayaga iyo turkiga oo ahaa in eh, laga hor wareego nimankan inay yihiin niman isfaham la imaan doono iyo furnaasho ayay turkida ka aqbaleen sidaana waxaa lagu soo dhoweeyey eh, si taxadara weliba aragtida nimankan ay wataan eh, taxriirta shaam waa ay laqday dhinaca qaaradda yurub ayaa la odhan karaa dhacdooyinkii sanadkan ka dhacay waxaa ugu waaweynaa dagaalka ka socda ukraine siyaasadda dalka britain iyo weerar ka dhacay suuq ku yaala jarmalka wariyaha v o e da ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa isugu keen soo ururiyey warbixinnadan dhowaan waxaa duulaankii ruushka ee ukraine u gelaya saddex sannadood dagaalkaas waxaa ku dhintay tobanaan kun oo qof wadamada galbeedku aad ayay dagaalkaasi uga soo horjeesteen maal iyo hub saanad milatari oo kala duwan ayaanay ku caawiyeen ukraine london ilaa washington caasimadaha galbeedka faarada kasoo baxaysa waxay tahay in madaxweyne valadimir putin uu ku guuldaraystay duulaankaasi ukraine weli waa dal la aqoonsan yahay moscow waxay qaabsatay hal meel marka guud ahaan loo qaybiyay ukraine shan meelood ujeedada ugu weyneyd ee bedelka dowladda ukraine ma ay dhicin ujeedada ugu weyn sida uu putin sheegay waxay ahayd inuu yareeyo isballaarinta neeto deegaanada ku dhow ruushka waxaa soo baxay in boqolaal kilomitir wadan ka mid noqday neeto ay daris yihiin waana finland guud ahaan ma la odhan karaa putin waa uu gaadhay ujeedadii uu duulaankaasi uga golka lahaa su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed xasan dable oo ah falanqeeyo degan magaalada leicester ee dalka britain cabdi xaafid eh, ujeedooyinka ruushka uu lahaa dhammaantood waxaa la odhan karaa muusan wada gaarin qaar wuu xaqiijiyey qaarna weli way u dhiban yihiin Eh, guud ahaan wuxuu u arkaa ruushka in uu difaacay fiditaankii nato ay kusoo fidaysay oo kamid ahayd ujeedooyinka uu dagaalka u qaaday waxaa kaloo u arkaa eh, in uu guulo ka gaaray in uu dhul badan ka qabsaday ukraine taasoo uu ku cabirayo guusha uu gaaray ee dagaalka uu ka gaaray Eh, inkastoo dagaalka uu runtii muujiyey nugeyl military iyo mid dhaqaale taas oo kaliftay in ay cadaadiso dhaqaale ahaan ruushka iyo in mataqaanaa xasiloonida gudaha dalka ay waxyeelo soo gaareen dhanka galbeedka marka laga fiiriyo waxay u arkaan dagaalka uu ruushka kusoo qaaday ukraine in uu runtii nato mideeyey in uu calaaqaadka ukraine nato ay la leedahay uu aada usii qoto dheereeyey iyo in ay jilciyeen ruushka dhan dhaqaale iyo xag diblomaasiyad hase yeeshee waxay ku guuleysan waayeen inay go-doomiyaan ruushka maadaama dalal badan oo africa iyo latin america dhaco iyo qaar kale oo sida shiinaha iyo ama bricsba ay faquuqi waayeen muxuu ahay ruushka oo calaaqaadkii weli sidii la siiyahay waxaa kaloo jira dalalka global southka la yidhaahdo ama latin ha dhacaan ama africa ha dhacaane inay u arkeen dagaalkan inuu yahay mid u dhexeeya nato iyo russia waxayna u arkeen in mudnaanta ay tahay in dhexdhexaad laga noqdo iyaga oo doonayo xasilooni dhaqaale oo danahooda labada dhinacba ganacsiga la watay taageero joogto ah oo ukraine ka helaysa galbeedka gaar ahaan washington waxa ay ukraine u ahayd guul dagaalka ama iska caabinta moscow sanadka maraykanku waxay ansixiyeen shan iyo sagaashan dhibc saddex bilyan oo taageero ah waxaa ku jiray lixdan bilyan oo taageero toos ah oo ukraine la siiyey iyadoo dagaalku sanadkii saddexaad gelayo dadka ka faallooda arrimaha dagaalka ruushka iyo ukraine waxay qaarkood aaminsan yihiin in kubaddu taallo dhinaca moscow macnaha guushu u badan tahay dhinaca dagaalka iyo weliba taageeradii washington oo soo yoraanaysa falanqeeyayaasha qaarkood waxa ay aaminsan yihiin in rajada keliya ee dagaalku isku taagaya ay tahay donald trump marka uu xilka la wareego waa kan mar kale maxamed xasan dable cabdi xafiid ee aragtida aaminsan ee in mataqaanaa donald trump kusoo noqoshadiisa uu kusoo noqon doono xafiiska aqalka cad in ay joojin doonto dagaalka u dhexeeya ukraine iyo eh, ruushka waxaa la oran karaa waa mid iskamala awaal ah xoogna ugu tiirsan in maxay ahayd qaabka uu trump u wajaho siyaasaddiisa arrimaha dibadda trump horey wuxuu u sheegay inuu doonayo in uu ka galo wadaxaajood uu xal ugu raadinayo arrinkan Eh, hase yeeshee weliba wuxuu sheegay oo uu ku faanay in uu nabad keeni karo eh, si deg deg ah xilligii uu ololaha doorashadu ku jiray Eh, taariikhdiisa waxay caddaynaysaa in uu yahay nin mudnaanta siiyo eh, diblomaasiyadda wax kala goosashada ah ee wax lagu kala gadanayo Eh, marka la eegana dhanka ruushka ay u janjeeraa taana waxay caddayn kartaa in uu riixi doono eh, xal siyaasadeed oo moscow u danaynayo laakiin aanan xal waara runtii keeni doonin joojinta marka dagaalka wuxuu u baahnaan doonaa runtii tanaasul labada dhinacba ah si loo helo xal waaro hase yeeshee hogaaminta trump waa mid aada uga fog damaanaqaad la isku halleyn karo maadaama uu yahay qof eh, runtii waxa laga filan karo aanan la ogeyn dalka britain haddii aynu eegno sanadkan sii dhammaanaya ee labada kun iyo afar iyo labaatanka afar iyo labaatankii saacadood ee ugu horeeyay sanadkan daruur madow ayaa dul hogatay ee britain duufaantii loo bixiyey storm henk laba qof ayay ku dishay leexada weyn ee loo yaqaano london eye koob iyo toban qof oo kale ayaana in muddo ah ku dhex go-doonsanaa leexadaasi kadib markii ay istaagtay afar boqol oo fiid ay hawada ku jirtay bilowga duufaantaasi bishii janawari bilowgeedii ra-iisul wasaare xilligaasi talada haya reeshi sunak waxa uu ku dhawaaqay inuu dalku aadi doono doorashadii guud xilligaas ma uu filayn in madaxtinimadiisii koobnayd uu ku dhawaaqay dhammaadkeeda doorashada lixda bilood ee dambe sanadkan dadweynaha britain waxa ay la qabsadeen in boqortooyada ingiriisku yeelatay boqor cusub hooyadii muddo dheer xilka haysay markii ay gooriyootay boqorka shan toddobaad kadib markii xilka boqornimada koofiyadda dhemanta ka samaysan loogu xiday charles lixdii bishii febraayo sanadkan dhakhaatiirta qoyska reer boqor waxay xaqiijiyeen in kansar aan noociisa warbaahinta lala wadaagin uu ku dhacay boqor charles xilligaas qasarka reer boqor ee buckingham waxay sheegeen inuu charles ka fadhiisan doono in muddo ah shaqadii uu hayay rajana waxa ay ka muujiyeen daaweyntiisa bishii saddexaad ee sanadkan waxaa loo soo galay qoyska reer boqor charles ayaa la xaqiijiyey inuu kansar qabo sidoo kale gabadha uu u yahay sodonka kate middleton oo ay da-deedu tahay laba iyo afartan jir ayaa iyadana waxaa ku dhacay kansar labadaba waa la daweeyey sanadka laba qof oo reer boqor ah iyaanu kansarku ku dhacay duufaantii ka bilaabantay boqortooyada ingiriiska waxay u wareegtay dhinaca siyaasadda madaqada scotland kacdoon siyaasadeed oo aan hore usoo marin scotland ayaa bilaabmay intii u dhexaysay sagaalaatanki bishii abriil ilaa lixi tobankii bishii julaay xamse yuusuf oo sagaal iyo soddon jir ah asal ahaana kasoo jeeda bakistan oo muslim ah ayaa noqday wasiirkii koowaad ee madaqada scotland waxa uu ahaa mas-uulkii dhalasho ahaan iyo diin ahaanba ka duwanaa taariikhda siyaasadda madaqada scotland oo marar badan isku dayday inay noqoto jamhuuriyadka madax banaan ingiriiska nasiib darra xisbiga gudihiisa oo ay dul hoganaysay masuq maasuq dhaqaale oo uu ka dhaxlay gabadhii xilka uga horeysay xafiiska waa uu baneeyay saddex iyo toban bilood markii uu xilka hayay maxaa haddaba kalifay in taariikhdiisa siyaasadeed ee hogaanka xisbiga s n p iyo mandaqada scotland ay intaasi ku dhammaato su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed ibrahim herari oo ka faalooda arrimaha britain degana magaalada glasgow ee xarunta mandaqada scotland cabdixaafid oo hogaamiyihii hore ee scotland xamsi yuusuf waxa uu ahaa hogaamiyihii ugu horreeyey muslim ee waddanka reer galbeedka talada ugu qabta sanad iyo hal bil ayuu talada hayey waxa keenay inuu dhacaano waxay ahayd inuu dowladda ka eriyey xisbigii greenska ahaa ee dowladdiisa wadaaga kula jiray isagoo aan xisbigiisa s m b ee talada hayay aanay haysanin aqlabiyad uu xukunka ku joogo xamse yuusuf looma arkayn in doorashadiisu ay ka dhignayd isbeddel cusub isagoo lagu tirinayay inuu ka socday hogaamiyaashii hore iyo maamuladii hore ee talada scotland soo qabtay tan iyo markii xisbiga s m b ay xilka la wareegeen sanadkii labada kun iyo toddobadii waxa aanu iscasilay intii aan baarlamanka scotland cod kalsooniya u qaadin kaasoo la filayay inuu waayo afartii bishii julaay dalka britain waxaa ka dhacday doorashadii uu ballan qaaday ra-iisul wasaarihii hore ee rishi sunak ballantii ayuu kaga dhabay xisbiga shaqaalaha ayaana doorashadii ku guuleystay kuraastii ugu badnayd in muddo ah taariikhda doorashooyinka britain islamarkiiba dowladii cusbayd waxay joojisay nidaamkii muhaajiriinta iyo ruwanda sharciga qaxoontiga lagu geynayo ruwanda oo baarlamanku ansixiyey dowladii rishi sunak geed sare iyo geed hooseba waa u fuushay laakiin saacado gudahood markii ay xafiiska ka maqnaayeen ayaa hawada laga saaray sharcigaasi dhaqaalihii badnaa ee ku baxayna waxa uu noqday halbacaad lagu lisay sababihii ugu waaweynaa ee laga guulaystay xisbiga conservatifka ayaan weydiiyey maxamed ibrahim herari cabdixaafid oo sababaha xisbiga muxaafidka uu talada ku waayay way badnaayeen waxaa jiray inay talada hayeen muddo afar iyo toban sannadood ah adigu ilaa labada kun iyo tobankii waxay isbedelay shan ra-iisul wasaare oo ay ku jirto ra-iisul wasaarihii ugu muddada gaabnaa sideed iyo kontonkii ra-iisul wasaare ee waddankan soo maraa waxay wax ka qaban kari waayeen dadka soo galootiga ah ama magangelya doonka ah ee waddankan soo gelaya ka imanaya ama dhinaca faransiiska ama jamhuuriyadda ireland kasoo tallaabaya waxaa kale oo xisbiga muxaafidku uu qabtay aftidii uu waddankani kaga baxay midooda yurub oo ay ka tirsanaayeen tan iyo kun sagaal boqol iyo labayo toddobaatankii taasoo u horseeday qalalaase ku yimid distoorka iyo xukunka waddankan waxay tahay inaynu xusuusnaano in markii uu ra-iisul wasaare cameron ballan qaaday aftidaa ka bixitaanka yurub labada kun iyo saddex iyo tobankii uu dowladdiisu ay ahayd dowlad wadaaga oo uu kula jiray xisbigii saddexaad ee liberalska oo aanu filaynin inuu aqlabiyad helo doorashada dambe ee tii dhacday labada kun iyo shan iyo tobankii oo ay dowladda wadaagdii ay sii jiri doonto sidaas aawadeedna aan looga fadhiyin inuu ballantaas uu qaaday saddex iyo tobankii uu kaga dhameeyo dabayaaqadii sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka jarmalka waxa uu ku sagootiyey weerar iminka ay dowladdu isweydiinayso in la joojin karayay iyo in kale maya lama joojin karaynin oo waa u qornaa sideyse ayay wax u dhaceen maaha markii ugu horeysay ee jarmalka iyo wadamo ku yaala yurub xilligan oo kale weerar lagu qaado dowladda jarmalka waxa u yaala su-aalo ah inay ka jawaabaan oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo waxyaabaha ay ka ogaayeen ninka weerarka geystay warbaahinta jarmalku waxay qortay in ninkan oo asal ahaan kasoo jeeda sacuudiga tiraba ay dowladda riyaad ka dalbatay berlin in ninkaasi oo dambeeyey ka galay sacuudiga gudihiisa loo soo celiyo berlin codsigaasi waa ay ka goos adeegtay weerarkuu ninkaasi ku qaaday suu ku yaala magaalada magdebog oo ku taala bariga jarmalka waxaa ku dhintay shan qof oo ilmo yari ku jiro laba boqol oo qof oo afartaneeyo ka mid ah uu gaaray dhaawac halis ahina waa ay ku waxyeeloobeen sabtidii toddobaadkan siyaasiyiinta jarmalka oo magaalada booqatay iyo cusbitaalka dadka dhaawaca ah la geeyey waxa ay la kulmeen dibadbaxyo ninkani muxuu ahaa su-aashaasi ayaan weydiiyey siciid cabdilaahi xasan oo ah falanqeeyo degan magaalada frankfort ee dalka jarmalka cabdixaafid waxaa la sheegay sidaad sheegtay waa nin ka soo jeeda dalka sacuudiga waddankana waxa uu soo galay labada kun iyo lixdii waana nin daktara oo u shaqeeya cisbitaalada ku yaala magaaladan maanta albaruug ayuu ka shaqeeya ee gobolka shakson ninkani nin looga baqayo muu ahayn dhibaatadan inuu sameeyo wuxuu ahaa nin wuxuu ahaa nin looga baqayo muu ahayn dhibaatada inuu sameeyo nin dakhtaro ayuu haayo ninkii weerarka geystay waxaa lagu hayaa xabsi kumeel gaar ah waxaa lagu soo oogay dembi ah geysasho dil iskuday dil iyo geysasho dhaawacyo halis ah xilligan oo kale suuqyada yurub oo jarmalku ka mid yahay waa xilliga ay dadku ugu adeega badan yihiin xilligan krismaska awgii laakiin dadka magaalada magdeburg waxa ay xasuusan doonaan tobanaanka sano ee soo socda weerarkan iyo sacuudi arabiya
dhinaca qaaradda afrika sanadkan sii dhammaanaya ee laba kun afar iyo labaatanka waxa uu ahaa sanad ay caalamka ka qabsoomeen doorashooyin badan qaaradda afrika in ka badan toban dal ayaa qabtay doorashooyin madaxweyne iyo kuwo baarlamaan inkastoo xisbiyo muddo dheer talada hayay ay sii xumeeyeen dalal qaar oo afrika ah haddana madaxda xilka haysa qaarkood waxa ay la kulmeen guuldaro maryama diyaalo oo ah madaxa v o eda ee xarunta nairobi kana qayb gashay tabinta doorashooyin badan ayaa warbixintan waxay ku eegaysaa sida dimuqraadiyaddu sanadkan uga dhex shaqaysay qaaradda xuseen bare ayaa faahfaahinta noo haya natiijooyinka doorashooyinka sanadkan qaaradda afrika qaarkood waa la saadaalinayay halka kuwo kalena ay lama filaal noqdeen tusaale ahaan dalka senegaal madmadow doorashada hareeyey ayaa isu beddelay guul taariikhi ah iyada oo hogaamiyaha mucaaradka bashiiru diome faye loo doortay madaxweyne isagoo afar iyo afartan jir ahna noqday madaxweynaha ugu da-da yar afrika guushiisa doorasho ayaa timid kadib markii madaxweynaha xilka ka sii degayey maki saal uu isku dayey in uu dib u dhigo doorashada taasoo keentay qalalaaso siyaasadeed oo kooban oo dalkaasi hadhaysay waxay ahayd arrin xiise leh oo waxbarasho u ah kuwa wax ka baranaya dimuqraadiyadda dalka gaana kadib markii uu hal muddo xileed oo keliya xilka soo hayay muddo toban sannaha ka hor john mahama ayaa sanadkan ku soo laabtay si la yaab leh isaga oo ka guulaystay madaxweyne ku-xigeenka dalka oo ah musharaxa xisbiga talada hayay mahamudu bwamia falanqeeyayaal uu ka mid yahay kuwame ase asante ayaa v o eda u sheegay in codbixiyaal badan oo reer gaana ah ay diiradda saareen dhaqaalaha iyo duruufaha qoysaskooda markii ay codadkooda dhiibanayeen sababtu waa arrimo nolosha maalinlaha ah la xidhiidha waxaan marar badan aragnay in mar kasta oo dhaqaale adag uu jiro ay adkaanayso xukuumadda xilka haysaa in ay si fudud u ololayso ay dib ugu soo noqoto talada mahama waxa uu ballan qaaday in uu hagaajin doono dhaqaalaha oo si tartiib tartiiba uga soo kabanaya dayn dibadda ah oo gaadhaysay soddon bilyan oo dollar sannadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii oo ay dowladdu la dahday inay bixiso
juma gideon boko do swear dalka botswana waxa uu u gudbay waayo cusub kadib markii uu markii ugu horreysay muddo ku dhow lixdan sano uu dalkaasi doortay hogaamiye mucaarad ah kadib sannado badan oo hal xisbi uu xukumayay dalkaasi si ka duwan botswana xisbiga frelemo ee dalka mozambique waxa uu mar kale ku guulaystay talada isaga oo konton sano xilkaasi hayay natiijooyinkaasi waxaa si deg deg ah uga soo horjeestay hogaamiyaha mucaaradka mozambique fernanso mondelain oo kaalinta labaad galay taasoo dhalisay rabshado xoogan oo ka dhacay dalkaasi koonfurta qaaradda afrika ku yaala xisbiga haya talada dalka namibiya ee iswabo ayaa dib u helay xisbigaasi talada dalkaasi laakiin waxa uu xisbigaasi taariikh ku sameeyey markii ay dib u doorteen amaba ay markii ugu horreysay u doorteen haweeney oo lagu magacaabo nintembo nandi nantua in ay noqoto madaxweynaha dalkaasi laakiin musharaxa ugu weyn ee la tartamayey ayaa ku tilmaamay doorashada namibiya mid aada u qaldan kadib markii ay jireen dhibaatooyin farsamo maalintii codbixinta iyo weliba yaraanta waraaqaha codka dalka ruwanda hogaamiyaha muddada dheer xilka hayay bool kagame ayaa ku guulaystay ku dhowaad boqolkiiba boqol codadka la dhiibtay taasoo falanqeeyaal qaar ay ku tilmaameen guul shaki leh haddii natiijada codbixintu ay muujinayso in boqolkiiba siddeed iyo sagaashan dadkii codka dhiibtay ay hal musharax u codeeyeen taasi waa calaamad digniin ah inkastoo dadka dhaliila kagame ay ku sheegaan inuu talada dalka ku dheeraaday amaba uu ku raagay qaar kale waxa ay sheegayaan in wax badan uu dalkaasi u qabtay waxqabadkiisa ayaa muuqda waana arrin la arki karo dalka koonfur afrika xisbiga a n c ee hayay talada dalkaasi muddadii soddonka sano ahayd ee u dambeysay ayaa ku guuldaraystay inuu helo cod aqlabiyad ah doorashadii guud ee la qabtay taasoo markii ugu horreysay ku qasabtay inuu sameeyo dowlad amaba xukuumad isbahaysi ah doorashadii madaxtinimo iyo taageerada maraykanka ee dagaalka israa'iil ayaa sanadkan sii dhammaanaya ee labadakunaafarylabaatanka ahaa laba dhacdo oo si weyn u soo jiitay indhaha dadka maraykanka ah iyo guud ahaan tan caalamka haddaba fariin caynkee ah ayay doorashadii maraykanka iyo marlabaad in xafiiska loo doorto donald trump ay u dirtay shacabka maraykanka iyo guud ahaan caalamka sidoo kale taageerada iyo isgarabtaagga maraykanka ee dagaalka khaza ee israa'iil maxay uga dhignayd sanadka su-aalahaasi ayay caashe ibraahim aadan cashacuud waxa ay weydiisay faysal deri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee maraykanka doorashadii dalkan maraykanka ka dhacday sanadkan hadda dhammaanaya doorashooyinkii ugu xiisaha badnaa ee dalka maraykanka soo mara ayay ahayd waxyaabaha aadka u xiise geliyey waxay ahayd laba arrimood waa mid oo dadka maraykanka in badan oo ka mid a ayaa waxay filayeen markii u horreysay in madaxweyne ay haweeney ay ka noqon doonto dalkan maraykanka tan kalena waxay ahayd madaxweynaha haatan ku guulaystay xilka donald trump oo isaga mar laga adkaaday oo dib u soo noqday badanaana ma dhacdo hal mar bay taariikhda maraykanka dhacday madaxweyne inta laga adkaaday afar sano sugay oo haddana dib u soo noqday in marka labadaa arrimoodba waxaad moodaysa inay xiise weyn ay u yeeleen doorashada iyo labada kooxood ee iska soo horjeeday oo mid waliba uu aad moodayso inuu midka kale siyaasad ahaan aada uga sii fogaa bal dadka haddaan xusuusinno kumuu ahaa madaxweynihii inta mar laga adkaaday afar sano sugay haddana isa soo sharaxay sida donald trump oo kale haddana mar kale lasoo doortay kumuu ahaa madaxweynahaasi In sidaan hore u sheegnay waa markii labaad ee madaxweyne taariikhda dalkan maraykanka inta laga adkaaday afar sano uu sugay Tr- donald trump ayaa wuxuu noqonayaa madaxweynihii labaad madaxweynihii ugu horreeyey ayaa muddo aad u fog ahayd magaciisana wuxuu ahaa madaxweynahaas grover cleveland waxayna ahayd sannadkii kun sideed boqol sideetan iyo shantii ilaa siddeetan iyo sagaalkii buu hayey afar kaloo ayuu haddana sugay wuxuu haddana dib u qabsaday xukunka sannadkii kun sideed boqol sagaashan iyo saddexdii ilaa kun sideed boqol sagaashan iyo toddobadii marka waa muddo aad u fog waa taariikhan weligeed dhicin oo mar labaad dhacday ayuu donald trump ku noqday madaxweynaha taariikhdaas sameeya mar labaad taariikhda maraykanka waxay ahayd dhinaca kale marka la fiiriyo markii labaad ee ay qof dumara dalkan maraykanka isu soo taagto inay madax u noqoto ama madaxweyne ay ka noqoto dalkan maraykanka hillary clinton ay ahayd mar isa soo sharaxday oo isla donald trump la tartantay oo uu ka adkaaday haddana waxaa soo tartantay een, kamala harris haddana waxaa dhacday in uu si weyn uga adkaado oo taasina ay noqoto mid aad u niyad jabisay kamala harris iyo taageerayaasheedii maxaa cashara oo laga baran karaa bay kula tahay ama fariinta ay dirayso arrintaasi ay u dirayso dadka maraykanka iyo guud ahaan caalamkaba maxay tahay In- in run ahaantii in cashar lama odhan karo in donald trump inkastoo uu uh, hillary clinton iyo uu kamala harrisba uu ka adkaaday in labadaba waxaa la odhan karaa xilliyadii ay ku soo beegmeen ayaa waxaa muhiima in falanqayn lagu sameeyo waxaan garan karnaa in haatan xilligan kamala harris oo dad badani ay filayeen inay noqon doonto haweenaydii u horreeyay ee madaxweyne ah in waxaad moodaa wax kalsooni badan oo xisbiga dimuqraadigu ay isbidayeen ayaa waxay keentay qaababka ay u galeen ololihii doorashada in uu wax badani ka khaldanaa waxaan tusaale u soo qaadan karnaa oo aad iyo aad loo falanqeeyey sanadkan in siyaasaddii madaxweynihii haatan ka degaya xilka ee joe biden ayaa si aada waxaa loogu dhaliilay qaybo ka mida siyaasadda dhaqaalaha inkastoo dhaqaalaha iyo sicir bararka dalkan maraykanka qaybo ka mida uu adduunkao dhan uu la qabo oo marka sicir bararka uu meelo ka mida adduunka ka dhaco uu saamayna dalka maraykanka ku samaynayo haddana waxaad moodaa dalka dadka maraykanku eedda dhaqaalaha iyo sicir bararka waddanka ka dhacay inay dusha ka saarayeen madaxweynaha haatan kasii degaya xilka marka kamaala waxaa la odhan karaa istiraatiijiyada ama qaabka ololaha ay u gashay ayaa wuxuu ahaa qaab aysan uga fogaanin siyaasaddaas oo ay mar walba ku doodaysay inay sii wadi doonto siyaasaddii madaxweynaha haatan talada ka degaya ee joe biden laakiin dad badan baa aaminsan haddii ay iska fogayn lahayd siyaasaddaa oo la iman lahayd siyaasad kale oo ka duwan oo ay ku sixi karto qaabka dhaqaalaha maraykanka dib loogu soo celinayo wax looga qabanayo sicir bararka dalkan aada ugu u- uga dhacay in ay dhici kari lahayd because arrintii ugu badnayd ee doorashadan go-aankeeda gaadhay waxay ahayd arrimaha dhaqaalaha marka laga soo reebo arrimaha bariga dhexe iyo iyo arrimaha amniga iyo marka laga soo reebo iyo dadka soo galootiga ah arrinta ugu weyn ee dadka maraykanku ay aada u danaynayeen waxay ahayd arrinta dhaqaalaha
marka maxaa iyada kaalina ay ku- oo ay ku lahayd een, tusaale kale markaad fiiriso een, doorashadii marka ay dhammaatay kadib xisbigii dimuqraadiga dhexdiisa wuxuu bilaabay in uu faraha isku fiiqfiiqo oo qaarkoodba ay yidhaahdaan een, ah, joe biden wakhtigii loo baahanaa kamuu harin doorashada si een, xisbigii dimuqraadiga loo siiyo fursad uu dad kale uu ku soo eh, saaro dooda taagan caasho waxa weeye xisbiga dimuqraadigu in khaladaad badan buu galay waa sax in in joe biden in waxay ahayd in uu muddo aad u fog uu ka dego xukunka oo uu ogolaado inuusan isi sharaxaynin haddii kalena uu ku adkaysto laakiin waxaad moodaysay xisbiga dimuqraadiga dhexdiisa isku dhexyaac badan inuu ka taagnaa laakiin mar walba dadka indhaindheeya siyaasadda waxay aaminsan yihiin murashaxu inuu qayb muhiima ka yahay in guusha xisbiga ku iman karta kamaala harrisna dad badan waxay aaminsan yihiin ayada eh, murashax ahaan khaladaad badan oo ay gashay baa waxay soo dedejiyeen in laga guulaysto laakiin haddii ay dhici lahayd in isreerreebkii hore ee xisbiga dimuqraadiga uu galo waxaa dhici kari lahaa murashax awood leh in in sumcad fiicanna xisbiga dimuqraadiga dhexdooda ku leh inuu ka soo dhex bixi lahaa taas oo xisbiga jamhuurigu aad aad ugu adkaan lahayd inay inay si sahla ugu guulaystaan waayo hadda waxaa dhacday in may ahayn macnaha waxaa waxaa lagu doodayay toddoba gobol baa do- tartanka ugu badan dalka maraykanka uu ka dhacaa badanaana toddobadaa gobol in in cidda ku guulaysta dalkan hesha waxaa la qiyaasayay ugu yaraan ama saddex ama afar ka mida inay kamaala harris hesho laakiin sida aan aragnay afartiiba waa toddobadiiba waa lagaga adkaaday taa macnaheedu maaha in xisbiga dimuqraadiga in toddobada lagaga adkaaday meelo badan oo ka mida goboladaas ka mida sida gobolka arizona in senatarkii dimuqraadiga ee ka tartamaya cod badan buu ku soo baxay in waxaa ka mid a senatarkii wisconsin tartamaysay way soo baxday marka lama odhan karo goboladaas dimuqraadiga waa lagaga adkaaday laakiin waxa laga adkaaday waxay ahayd murashaxa kamaala harris baa lagaga adkaaday goboladaas marka fariinta ay dirayso ama waxa laga baran karo doorashadii dalkan ka dhacday eh, maxay tahay markaad isku soo ururiso doorashada waxaa ugu muhiimsan oo laga baran karaa in uusan xisbina isbidin inuu shacbiyadda haysto oo kalsooni uusan lahayn oo dheeraada uusan qaadan waxaa kaloo laga baran karaa in qaabka musuq maasuq uu ku jiray ee loo dedejiyey in kamaala harris iyadoo aan wareegyadii hore oo dhan soo marin oon la tijaabin in murashax laga dhigo xisbigu taa lafteedu cashar fiican buu ka bartay mana dhici doonto hadda kadib murashax aan la tijaabin oo wareegyada hore ee tartanka waa lagu tijaabiya wareegyada hore faa'iidada ay leeyihiin murashaxan baa waxaa la ogaadaa in qaabka uu wax u soo bandhigayo qaabka uu lacagta u u helayo ama in lacagaha in in lagu galo in doorashooyinka siyaasadiisa qaabka uu ugu soo bandhigayo in in dadweynaha waxaasoo dhan waxaa lagu ogaadaa isreerreebka hore isreerreebkii hore ma aysan soo marin kamaala harris marka taasi waxay noqon kartaa cashar aad u wanaagsan casharka labaad ee laga baran kara waxaa weli isweydiin mudan dalkan maraykanku diyaar ma uu yahay inay haweenay madaxweyne ka noqoto waa su-aal weli taagan oo ah ma qayb ma ka ahayd maadaama ay rag badan waxaan ognahay sida laatiinaha oo aad ay dadkan ka yimaada Mas- mexica iyo iyo laatiinaha loo yaqaano waxay aad ugu codeeyeen xisbiga dimuqraadiga laakiin raggoodu boqolkiiba afartan way ka hor yimaadeen oo waxay u codeeyeen donald trump rag badan oo madowa ayaa sidoo kale waxay u codeeyeen in in in donald trump ma la odhan karaa marka in dhibku ma ahayn keliya kamala harris ee waxay also waxa qayb ka ahaa sidoo kale in aanu weli dalkan maraykanku uusan si saxa diyaar ugu ahayn inay haweenay hogaamiso dagaalkii ka dhacay khaza ee sanadkan aad u saameeyey dunida maraykanku wuxuu siiyey taageero buuxda oo si boqol kiiba boqol uu isu garab taagay een, israa'iil iyo dagaalka ay kula jirto een, een, xamaas ay kula jirto markii dambena xisbullah ay ku soo biirtay iyadana taageeradaas buuxda ee aan leexleexadka lahayn maraykanka uu siiyey israa'iil iyadana fariin noocee bay adduunyada u dirtay run ahaantii dalkan maraykanka in labada xisbi ee aadka ugu loolama waxaa lagu waxyaabaha lagu yaqaanay waxaa ka mid ahaa xisbiga ha- in haatan ka degaya xukunka inuu xisbi xoogga saara yahay arrimaha gudaha ah in xisbiga jamhuuriguna oo arrimaha dibadda aad xoogga u saaro laakiin haatan arrintan in bariga dhexe khaasatan khaza waxay caddaysay in xisbiga dimuqraadigu uu aad ugagaba horreeyey xagga taageerada uu siinayay dagaalada adduunka ka dhacayay ee ahayd khaasatan arrintan in in in in in bariga dhexe taasoo runtii aad moodaysay in qaabkii laga filayay dalka maraykanka ama kaalintii laga filayay uusan ka qaadan oo uu ka qaatay kaalin in uusan arrintaasi markuu dagaalku cusbaa inuusan soo afjarin dalka maraykankuna wuxuu qayb ka qaadan karay inuu dagaalkaasi uusan meeshuu hadda gaadhay uusan gaadhin saamaynna ku yeelatay maraykanka keliya maahan adduunka o dhan dhaqaalihiisa saamayn ku yeelatay ka maraykankana saamaysay marka waxaa la odhan karaa in runtii waxyaabaha qaar dad badan oo khaasatan muslimiinta dalka maraykanka degani ay aad u xiiseynayeen waxay ahayd in uu joe biden ama madaxweynaha haatan talada ka degayaa uu wax ka qabto arrinta bariga dhexe uuna ku fashilmay haatan waxaa laga filayaa madaxweynaha talada qabsaday ballamihii uu qaaday markii uu michigan ololaha doorashada ku jiray inuu dagaaladan soo afjari doono marka ballamahaasi ma fulin doona waa arrin ayaduna taagan waayo ballamaha uu aad ugu adkaystay markuu michigan madaxweyne donald trump eh, hadda la doortay uu tartanka ku jiray waxay ahayd inuu isagu noqon doono madaxweyne nabadeed uuna soo afjari doono dagaalada haatan jira rajadaasi intee bay la eg tahay in sanadka laba kun afar iyo labaatan uu soo gebagabeeyo dagaalka israa'iil iyo bariga dhexe ama guud ahaan bariga dhexe runtii een, dadka haatan siyaasadda aad u nidheeya waxa u- oo meelo badan oo aan aan aan aan- aan weliba aan aan aan la xiriiray aan waxa weeye dagaalka waxaa la rajaynayaa kan ruushka inuu aad xoog u saari doono u ku hormari doono kan ruushka iyo ukraine sidii uu soo afjari lahaa xoogay waxaad moodaa dagaalkan in in bariga dhexe haddii la helo qaab maxaabiista laga haysta dalkan eh, israa'iil haddii la helo qaab looga soo saaro gaza in dowladdu maraykanku ay ku dhiiran doonto in ay dalbato in dagaalka la joojiyo laakiin waxaa ku adkaan doonta donald trump iyo taageerayaashiisa ama dowladda eh, xukunkan haatan la wareegaya talada ayadoo weli maxaabiis badan oo dalka israa'iil laga haysto ay ku jiraan in gudaha magaalada khaza in ay dalbadaan in dagaalka la joojiyo marka arrintaa maxaabiistu qayb bay ka noqon doontaa in dagaalka la joojiyo in kale rajo fiican baana laga leeyahay maxaabiistaas in la soo daayo haddii la soo daayana wa- uu bilowmo wada hadal lagu hakinayo dagaalka
intaasna waxaa ku dhan barnaamijkii gaarka ahaa ee aannu ku eegaynay dhacdooyinkii u waaweynaa caalamka ee sannadka laba kun afar iyo labaatan tan iyo kulan dambe haddii aan la idmo waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
intaana waxaa noogu dhammaaday barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa dhacdooyinka ugu waaweynaa caalamka ka dhacay sanadka sii dhammaanaya xuseen barre aadan iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa nala socodsiinayay qodobada wararka ah ugu waaweyn haddii aan mar kale idiin dul marana dadka ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay koonfurta dalka ethoobiya ayaa kor u dhaafaya toddobaatan iyo kow qof sida uu sheegay sarkaal ka tirsan booliiska deegaanka qoraal facebooka ay soo dhigeen gelinkii dambe ee xaddi agaasinka ka hortagga iyo xakameynta taraafikada ee booliiska sidaame ayaa sheegay in lixdan iyo sideed raga iyo saddex dumara inta la ogyahay ay ku dhinteen shilkaasi ilaa hadda isagoo soo xiganaya kormeeraha guud daniel sankura guddiga booliiska ayaa sheegay in shilkani uu dhacay abbaaro shantii iyo barkii galabnimo ee xilliga dalkaasi kadib markii gaarigu uu ka dhacay waddada uuna galay webiga qoraalka lasoo dhigay bogga facebook ayaa intaasi ku daray in laba qof oo kale ay soo gaareen dhaawacyo culus laakiin ma aysan faahfaahin macluumaad dheeraada oo ku saabsan tirada rakaabkii saarnaa gaariga shilkan ayaa ka dhacay gobolka sidaama oo qiyaastii saddex boqol oo kilomitir koonfur ka xiga caasimadda addis ababa aagga bari sawiro mugdi la geliyey oo xafiiska caafimaadka uu soo bandhigay ayaa markii hore waxay muujinayeen dad aada u tiro badan oo ku hareereysan baabuur qeyb biyaha ku dhex jira madaxweynihii hore ee maraykanka jimmy carter oo ahaa beereley lowska iyo weliba barasaabkii gobolka georgia ka hor inta uusan madaxweynaha noqon ayaa dhintay isagoo boqol sano jir ah markii carter loo dhaariyay xafiiska madaxweynaha maraykanka bishii janaayo labaatankeedii kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii wuxuu ballan qaaday dowlad la mid ah sida dadkeeda waxa uu madax ka ahaa afar sano oo qas ah sicir barar sii kordhaya iyo shaqo la-aan sii baahday taasoo halakaysay mudnaantii gudaha ee maamulkiisa wuxuuna guula ka gaaray siyaasadda arrimaha dibadda isagoo heshiis nabadeed dhex dhigay wadamada masar iyo israa'il heshiiskii kanaalka banama ayaa sidoo kale lagu xasuustaa si kasta ahaatee qalalaasyaha la haystayaasha iiraan ayaa u badnaa sanadihiisii u dambeeyey ee aqalka cad waxayna taasi gacan ka geysatay guuldaradiisii doorashadii guud ee wadankan maraykanka ka dhacday laakiin carter wuxuu jeclaystay in uu yidhaahdo dhammaadka madaxweynenimadiisii inuu u ahayd bilowga nolol cusub isagoo markaasi u socdaalay adduunka madaxweynaha la doortay donald trump ayaa soo dhiga bartiisa the truth caqabadaha jimmy uu la kulmay intii uu ahaa madaxweynaha waxay ku soo beegantay waqti muhiim u ahaa waddankeenna wuxuuna sameeyey wax kastaoo awoodiisa ayuu yiri biden wuxuu sidoo kale ku dhawaaqay in bisha janawari sagaalkeeda labada kun iyo shan iyo labaatanka ay tahay maalin baroordiiq qaran ah waxaana lagu maamuusayaa jimmy carter wuxuuna tilmaamay calaamadda dhismayaasha dadweynaha in markaasi iyo dowladdaba in calanka hoos loo dhigo kala bar muddo soddon maalmood ah qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa haddii aanu intaasi ku dhaafno inagoo gabagabadii idaacadda kusii siqaynaa markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa heestan uu ku luuqeynayo ibn xariisii jannaha ka waraabiyey cabdisalaad aadan beerdilaash
dhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinaci noqote dhawac baygu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinaci noqote ruux dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste ruux dhimasha jooga ilaa looma dheelo dhanta looma celiyo tahi tahi lama dhegayste axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhegihii ka tuurte axdigii dhexdeeniyo wada dhalashadeeni aqalkan dhisaynaad dhigihii ka tuurte miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhigeen dhabta hooyo kugu qabaan miyaan aadan kuba dhaleen xawo naaska koo dhigay dhabta hooyo kugu qabaan igadhowhu igadhowhu igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele igadhowhu igadhowhu igadhowr dhibaatada ragga laguma dheele ragga laguma dheele
codka macaan ee cabdisalaad beerdilaash ee banaxariistii jannaha ka waraabiye waa ereyadii cabdalla nuuridiin axmed iyada ayaana gebagabo u ahayd idaacaddeenna intaan mar kale kulmi doonno nabadgelyo
sidaa dhul guyuudada bicdiisu hoorto laga dhaansanayaan ku dhowrayaa weli sidaa dhul guyuudaday raacsanayaan ku dhowrayaa weli dhabankaaga ruuxu leh ifka cagama soo dheeli dambalkii wadkaygay kuma dhaa kuma dhaafi karaye dhambankaaga ruuxu leh ifkaacagama soo dheegay dhambalkii wadkayga